waa naseexo waay in laysu naseexeeyo waay qulnaa waxaan nidhi liman yuu naseexo u yahay diinku liman hiya hiya liman naseexada ayay u sugnaatay yaa rasuul allah qaala wuxuu yihi nabigu lilaah ilaahay buu diinku naseexo u yahay bimacna aliimaani bihi ilaahay diinkaa lagu rumaynaya oo lagu aqoonsanaya wa nafyu shariiki canhu shariigaa laga anfinaya walikhlaasi lahu cibaadada ayaa dartii loo samaynaya waalqiyaami bidaacati daacadiisaa loo qumaya waijtinaabi macsiyatihi baa laga fogaanaya wa muwaalaati man adaacahu ilaahay ninkii adeecaa la xidhiidhinaya wa mucaadaati man casaahu ninkii ilaahay caasiyana waa yani waa lala collaytamaya waa naseexa wa marxaban waxaa la yidhahdaa nimanka xawaariyiinta ah yaa qaaluu waxay u yidhahdeen liciisa nabi ciise wuxuu yidhahn salawaatullahi wasalaamu calayh mani naasixu lilahi ninka ilaahay u naseexaynaya waa kee diintu ilaahay bay naseexo u tahay marka xawaariyiintaasa nabi ciise waxay weydiiyeen ninka ilaahay u naseexaynaya waa kee qaala wuxuu yidhi nabi ciise alladii yuqadimu xaqallaahi calaa xaqi khalqi ninka ilaahay xaqiisa hormarinaya makhluuqa xaqiisa ka hormarinaya wey wa in curida calayhi amaraani laba amar haddii loo soo bandhigo axaduhumaa lilaahi mid ilaahay buu usugnaaday walaakharuna lidunyaa bada'a wuu bilaabaya bixaq illahi tacala xaq ilahay buu bilaabaya midka naasixa ee ilaahay u naseexaynaya waa ninkaa ninkaasaa la dhihi karaa waa naasix amarka ilaahay waa inuu hormariyo oo fuliyo waay jaamicu alculuum walxikam libni rajab ninka la yidhaahdo kitaabkaasu yani ku sugnaatay waay ku sugnaaday asarkaas marxaban waxaa qiso lagu wariyey baa laleeyahay naseexadatan ilaahay markii loo naseexeeyo dee ilaahay nasrigiisa aad helaysa marka ilaahay si dhaba u caabudo ood yacni xuquuqdiisa u qumto aka marxaban nasriga ilaahay baad heli ilahay agtiisana darajaad ku yeelanaysa waxaa qisa lagu wariyey yacni saddex nin oo isla dhalatay kaanuu yaqzuuna way duulaan bay aadeen markaasaa nimankii reer ruum la odhan jiray ayaa qafaasho qabsaday wey ninkii boqorka ah ee reer ruum xukumaya baa wuxuu u yidhi saddexdii nin lasoo qafaashay buu la hadlaya innii ajcalu fiikum almulk madaxda dawladdaan idinku daraya madax baan idinka dhigaya wa usawijukum banaatii gabdhahaygana waan idin guurinaya wa tadkhuluuna fii diini nasraaniya diinta nasraaniyada soo gala madax baan idinka dhigi gabdhahaygaa idinku dari wax walba waa la idin siini laakiin diintan ka soo baxa islaamnimadu fa abow way diideen markuu kari waayey yaa wuxuu yidhi saddex dheri ha la ii keeno saddex dheri baa loo keenay saliid baa lagu shubay markaasaa dab la saaray saliid baa lagu karkariyey ay saddex dheri marxaban markaasuu u bandhigay nasraaniyada war diintaan isaga baxa oo nasraaniyada gala waa diideen marxaban fa ulqiya alakbaru kii u weynaa baa lagu riday dee ninkii saliiddaa karkaraysa lagu rida basun waay soo maha hal maray naftu ka bixi marka labadii kale lala hadlay oo yidhi waryaa ka soo baxa diintaan waa l waad badbaadaysaan waa diideen kii ku xigay baa lagu riday haddana waa ninkii dhexe labadaa meeshaasay ku dhinteen marxaban kii u yaraabaa marka meesha kusoo haray markaasa le adigana sidaasaa lagu yeeri haddaad islaamnimada ka bixi weydo haddaad islaamnimada ka bixi weydo oo aad nasraaniyada qaadan weydo maka baxaya buuri aniga isagoo la rabo in asagiina lagu rido waye yaa waxaa usoo kacay nin yacni reer ruumkii ka mid ahoo boqorka darkii u dhowaaya madaxda ah ee u dhowaa ah oo nin weynoo xoog badan ah ayaa soo istaagay markaasuu wuxuu yidhi ayuha almalak ayuha almeliku boqorkanow ana uftinhu can diini anaa diintiisa ka fidnaynaya waa nin yaroo dhalinyara ha dilina iska dhaaf wakti baa u dhima ninkaan marka anaa fidnayna in diinta laga bixiya un soo maraysa islaamnimada anaa ka saaraya iska da marxaba qaala wuxuu yidhi bimaada waa kan ninkan wax walba lagu cabsiiyey oo la kari waayo wax walbaan ku daynay seed ooga saaraysaa diintiisa qaala wuxuu yidhi qad calimtu waxaan ogahay ana alcaraba asracu shayin ila annisaa haween yani carab waxay ku fidnowda ugu dadeeg badan waa haween naagahay aad u jecel yihiin buuri waaye walaysa fi ruumi reer ruum dhexdooda kuma sugnay ajmalu min binti gabadheeda wax ka qurux badana reer ruum kuma jirta buui gabadha ruum ugu qurux badan reer ruum anaa dhalay buyidhi anaa ha yidhi carabna hadde waxay ka naaga jecel yihiin mala buu yidhi ko faay aniga ii dhiib yidhi fadfacahu ilaya xataa ukhalihi maca asaga iyo gabadhan baa guri cidla aan ku xirayaaye markaasuu ku fidnoobayaaye aniga ii daa gabadha aan hadee ninkii dee arka unba iska celin karin baan hayaaye anaa fidnaynaye ko marxaban fadafacahu ilayhi waa u dhiibay wadaraba lahu ajalan arbaciina yowman afartan beri baan kuu qabanayaa buui afartan beri ninka haddaad diinta oga soo saarto dee nin wax kala atahay haddii kale dee waxaad sheegaysaa waxba kama jiraan soo ma waayo waa u dhiib fa jaa'a bihi wuu la yimid oo faadkhalahu maca ibnihi fii maxallin asagiyo gabadhiisii buu meel isla geliyey wa akhbarahaa bilamri gabadhana amarkiibuu u sheegay arrintaasaa dhacday haddee ninkaana la rabaa inaad diinta ka saarto ninkaa inaad diinta ka saarto ayaa la rabaa dee boqorka agtiisana jaa-izo weyn baad ka helaysaa waa lagu abaal marinaya haddaad ninkaa diinta ka saarto waayahay bay tihi guri meel baa cidla aha la wada geeyey fa aqaama cindahaa saa'ima nahaari wa qaa'ima leyli maalinkii oo dhanna waa sooman yahay habeenkii oo dhanna daacuba salaad buu utaagay gabadhi waa iska ag fadhida weligaaba isqurqurxi weligeed ba ha isgegediso madan buu ka leeyahy nin waxaa ogba maaha de bas habeenkii oo dhanna salaad buu ku jiraa maalinkiina dhan waa yani waa sooman yahay xataa madaa ilaa ay tagtay akharu ljal muddadiiba wax yar baa ka dhiman afartankii beriba fa qaala alcijlu baa wuxuu yidhi kii weynaa kii weynaa ee gabadha dhalay liibnatihi maa sanacti maxaa samaysay haye hawshii maxaa isbedelay qaalad waxay tidhi haadaa rajulu nin wey faqad abu akhaweyhi labadii la dhalatay buu waayey fii hadihi lbalda magaalada tan aad leedahay ha lagu fidneeyo oo gabarha ku fidnooba aad leedahay waa laba magaaladii labadii wiilo walaalihiisa ha lagu dilay shalay lagu gubay waaya wa rubamaa an yakuuna imtinaacuhu bisababi ru'yati aathaarihima ninka waa nin kurbaysanba oo shalay walaalihii la dilay ee saliid karkaraysa lagu ridayey marka wuxuu aniga iisoo milicsan yahay waxaa laga yaabaa yani wiilashii buu la sii arrintoodii yuu la sii murugsan yahay magaalada tan mar dhexdeeda intuu joogo waxaan qalbigiisa kaba go-aynin wiilashiisii loo dilay walaalihiisa marka arrintaasaan u malayn inuu yacni la isla bedeli laayahay boqorka ku noqo muddada nooga soo ziyaadi muddada nooga soo ziyaadi ninka boqorka magaalada tanna naga bixiyo meel kale nagee ani ninkaan waxaa laga yaabaa inuu iska iloobo markaa walaalihiisu markaa geeridoodii uu iloobe fa facala wuu yeelay oo maa amaratu bihi waxay gabadhiisii amartay wa akhrajahumaa ilaa qaryatin magaalo kaluu u qaaday fa makasa ayaaman kamaa kaana saa'ima nahaari qaa'ima leyl meel kaluu geeyey waa iska sidin waa afartan kaloo haddana muddadii afartan kalea loogu soo daray waa iska sidiiba haddana xataa qaruba intihaau ljal muddadii labaad afartankii labaadna wax yar baa ka dhiman fasaaye fa qaalat lahu lbintu intuuna odaygii u imaanin oo uidan dhihin haye ninkii maa xaalkiisa ka warran usa dhihin gabadhii baaba ilaahay daayo ku rido waxay u tiri ninkii yaa haadaa war nin yahow innii araaka waxaan ku arkayaa tuqadisu rabban rabbi inaad caabudayso cadiiman weyn wa innii qad dakhaltu macaka fii diinika diintaadaanba soo galay diin cajiibaad haysataa rabbigaaga aad ku kalsoon tahayna waa rabbi weyn marka diintaadaama soo gelay wataraktu diina aabaa'i aabbahay iyo awowyaalkay diintoodii waaba ka tegaya aniga diin fiicanba maahayn fa qaala lahaa wuxuu u yidhi fa kayfa alxiilatu fi lharab waayahay anigaa hadda khat anaabaxa maxbuus ahaayo hadda in la idila diyaaru ahaaye adiga haddaad ila soo islaamtay sidaan u baxsan lahayn sheeg sidaan ku baxsan lahayn meesha waa noogu ilaalinayaaye aabbaha baa nagu og meeshana geliye sheeg bal xeeladaan ku fakan lahayn marxaban anaa kuu sheegayay tiri anaa hadda nina yani irre igama qabee aabbahayna waa nin taajirehe anaa labadii farasoon kuba faraskii aan ku baxsan lahayn anaa keenay habeenniman baan meesha ka baxaynaa waan dhaqaaqaynaabe waaye faras bay keentay fa jacalaa yasiiraani bileyli wayakmin aaye waaye wayak aaye wayakum yani minaani binahaar faraskii unbay ku dhaceen habeenkii oo dhan way guurayaan maalinkii markuu waagu baryana meel unbay gelayaan lama arkaayo maalinkii oo dhan meeshaasi ku jiraya haddii yani lasoo raadiyo qolaa dhihi mogta meeshaan ay mareene marka maalin oo dhan meel bay ku jirayaan habeenkii oo dhanna waa soconayaan marxaban waa la waayey marka xaggee laga fa baynamaa waqtihumaa ayagoo yasiiraani ay soconayaan leylatan habeen habeenkii dambe ayagoo guuray id samicaa waxay maqleen waqca khaylin fardo ayay maqleen ay fardaha mogta waa la sajriyaayo marka yani la kaxaynayo marka fardo shanqartood baa yeelaya dad fardo saaran waay marxaban markay is istaageenba fa idaa huwa biakhaweyhi waaba labadii labadii wiilo walaalihiisa ayoo la dilay shalay way waxa fardaha saaran haye labadii wiil ee meesha ku shahiidoo la gubay baa laba fara saaran wa macahumaa malaa'ika malaa'igna way la socotaa fa sallama calayhimaa wuu salaamay wa sa'alahumaa can xaalihimaa waataa dhimateen oo yacni saliidda karkaraysa laydinku ridayay bal warrama xaalkiina fa qaalaa waxay yidhaahdeen maa kaanat ila saqdatu alatii ra'aytahaa xataa kharajnaa ila alfirdows dhicitaankii aan kusii dhacayna oodna arkaysay intaa unbaa dhibaato noogu dambaysay markiiba firdowsaan galnayba waxa naarta aan moodaynaba waa jannaana ilaahay nooga dhigay oo firdowsa ma noole u gal jannada firdowsa waa jannada firdowsa waa wa ina allaha ilaahay arsalanaa wuuna soo diray ilayka ilaahay adiga ayuu noo soo kaalday linashada inaan ka markhaati kacno oon markhaati ka noqono tasawujaka bi hadihi alfataat gabadhan yani macaaga rumaysay muuminaddaa rabna inaan kugu nikaaxidho ilaa hadda yani ajnabiga keliyiina waa un laakin laakin gaalada unbay kasoo carareen oo labadooda unbaa iimaan la soomaa muuminiina fazawajuuhu way u guuriyeen iyahaa warajacuuhu way iska laabteen wadahaba huwa ilaa bilaadi shaam wiilkiina gabadhiisii wuxuu la aaday shaam fa aqaama biha shaam buuba la degay halkaasu ku noolaaw muddo wey marka haddee ninka markuu diintiisa dhab u qabsado oo ilaahay u naseexeeyo waa naseexada ilaahay wey lilaahi bay u tahay diintu naseexo u tahay taasaa ilaahay u abaalmarinayaan walikitaabihi kitaabkiisay diintu naseexo u tahay ay qur'aani way bimacna aliimaani bihi qur'aanka inaad rumayso weeye walcamali bima fiihi waxa dhexdiisa ku jira inaad ku camal fasho wa tacdiimihi qur-aankoodu weynayso weeye wa ikraamihi inaad ikraamto wa qur-aanka naseexadiisa waxaa ka mid a inaad tacdiimiso waa kalaamki ilaahay wa ikraamihi inaad ikraamto fayaxrumu waxaa xaaraana maddu rijli lugta in loo taago ila lmusxaf musxafka xaggiisa in lam yakun murtafican hadduusa ahayn mid kaa koreeyo meesha qur-aanku uu kaa jira inaad lugaha ufidsato lama ogolo hadduuna qur-aanku meel kore uusa saarnayn hadduuna kor hadduu kaa jiro lugaha marka hoos bay jiraan waad ku fidsan kartaa laakiin asagoo hoos yaallo inaad lugihii aadiso marxaba waa xurmadaro wa xurmadaro wa waa inaad meel kore qur-aanka saar waxa dadku maanta diinta ugu intifaaci lahayiin waa ixtiraam la-aanta diinta wa ixtiraam la-aanta diinta kitaabka qur-aankaad arkaysa asagoo meeshaa lagu tuuray dhulkaasaa la iska dhigay yani buuggan wax lagu qoranayo kitaabka qur-aanka wax farqiga udhexeeya male halkaasaa la iska dhigay bal yani waxaad arkaysaa masaajidka markii lasoo galo dad baa waxay samaynayaan anigu indhaha markaa laakiin nin baa ii sheegay kabihii buu bac kusoo ritay kitaab qur-aan u qaaminta kala soo baxay markaasuu kabihi karsa wuu sunaysanaya marka waxu rabaa hadhowna inuu akristoba muxuu ka akrisanaya hadduuba kaba dul saarayo ya muxuu ka ka akrisanaya marka kitaabka ilahay see kaba loo dul saaraya walaal mashaakilka jira bal fiiri jahlina maaha waxaas waa istikfaaf iyo kas weeye waxaad arkay ma aha ninkaan dadkii hore ayagoon cilmi lahayn yay diinta kitaabkaas midka qur-aanka iskaba dhaafa waxa waa cilmi haddii la yidhaahdo yay say u qaadayaan waad la yaabaysaa kor bay uhayn jireen ixtiraamkay diinta ixtiraamay xataa dadkii hore waxay yani dhihi jireen meeshaa markuu yaalo kitaabka waan soo gatay sooma oran jiri dadka hore waan soo gatay mayna oran jiri waan soo furtay bay oran jireen ixtiraamka diinta way waxaas see loo gadayaa ma diin baa la gadi karaa bay kuleeyihin waa an gaday haba dhiin saad ugadi kartaa marxaba marka diinka inaad ixtiraamtaa la doonaya marka qur-aanki maanta meeshaasu maraya haddii uu dhulkaa uu dhigoday war kitaabka qur-aanka maxaad udhigaysaana wuxuu kuleey maxaa maxaa ka macna waa caadi aduu kula dagaalamaya aduu kula dagaalamaya kitaabka iima rumayntiisa waxaa ka mid a inaad ictiqaadiso inuu kalaamki ilaahay yahay ood xurmayso mashaa'ikhdeenna aniga waxaan kasoo gaarnay markii qur-aanka xataa la aqrinayo si meel la fariistay in qur-aan la aqriyo la doonayo kitaabka qur-aanka markii lasoo taago waa loo istaagi jira marxaba oo waxaan yani markii adigu istaagaysa waa kalaamka ilaahay baa tacdiiminay intaad istaagto ayaa istaagga ku qaadanaysa maaha in fadhiga lagugu dhiiba hata tacdiimka qur-aanka saas oo ha wixii baa yani hadda meeshaas marayo xad waxaa la gaaray hadda la yidhaahdo qur-aankiisa yani sidaas ahaa yaa waxaa laleeyahay qof aan daahir ahayn baa hadda qaadaysa qur-aanka gabar xayl qabto dhiig qabtaa laleeya qur-aanka garabka loo gelinaya akri qur-aanka yoon kaa fakin inkaar qabto qur-aanka akri ya oo maxaa iga fakinayo qur-aanka dhowr beri bay gabadha yani ayaa dhiigaanu qabtaayo macduur tahay afartaa berina intaa yani waa fiili haweenka yani dhiigga marka midda ugu badan shan iyo toban beri u haynaya waa laba usbuuc wa waa dhiigga xaylkaa dee tatabuciisa markii la xadeeyo yawma wa layla afar iyo labaatan saacna way lagu yaraysa marka shan iyo toban beri iyo afar iyo labaatan saac wuxuu u yaran buu dhiigu hayaa gabdhaha weliba lix beri iyo toddoba beri baa qaalibkooda ay u badan yihin qur-aanka lix beri lagu lagu hilmaamayo muxuu yi muxuu ya qur-aanka lix beri lagu hilmaamayo lix beri qur-aanka aad ku hilmaami lahayd lix beri kumaadan hilmaanteene markaad kitaabkii adoo dhiigi qaba aad tiraahdo waan aqrini markaa unbuu ilaahay kaa masixi xaylay baraka la-aan iyo ixtiraam dara qur-aanku haysaa macnihiisana fahmi maysi kuna intifaaci maysi maxaa yeel qur-aankan dahaara loogu talagalay laa yamasuhu ila almudaharun baa ilahay leey qur-aanka ma taabto ila almudaharuun adoo weyse la-aana inaad taabata lama rabo qur-aanka adoo weyse la-aan inaad taabata lama rabo seed qof dumar oo dhiig ka qulqulaya qur-aanka u qaadaysa ibtilo weeye waxaas waa aafo qofka yani waxaasoo kale ufidyoonayo dadkana waa mid diinta yani diinta sideedaba haddii la fududeeyo oo tasaahul laga dhigo marka dambe waxay noqonaysaa waxaan macno layn in laga dhigo laakiin haddii la ixtiraamo diinta la adkeeyo waxay noqonaysaa diinta in la qiimeeyo dadka qalbigooda ay ku weynaato diinta laakiin haddii aa macno male macno male haddii la idhahdo de waxaan macno lahayn bay noqoni marka dambe ya waxaan macno lahayn ayay marka diinta laga dhigayaayo dadku sidaasay diinta ugu tugnayaan waa cajiib wa marxaban fayaxrumu madu rijli ila lmusxaf kitaabka qur-aanka meeshuu kaa jiro inaad lugta utaagta lama rabo in lam yakun murtafican hadduuna sarraynin wa wayusanu waxaa la suneeyaa jacluhu calaa kursiyi meel kore in qur-aanka la saaro waalqiyaamu low in loo istaago markaad qur-aanka qaadanayso wa taqbiluhu in la dhunkado wa tadyibuhu wax udgoon in lagu shubo cadarka iyo la mariyo saasaa yani waayaa sunaa wa waxaa laga wariyey nin culimmadii wanaagsaneed ka mid a warqad buu arkay baa li dhulka sidaa u taalla markaasuu soo qaaday warqadii markuu kala bixiyey wuxuu ku arkay bismi illaahi raxmaan raxiim ku qoran iyo shay qur-aankii ka mida bisinkii iyo waxaa ku qoran shay qur-aankii ka mida faqabalahaa wuu dhunkaday wa dayabahaa markaasuu cadir ku shubay ya ru'yaa marka waxaa lagu yidhi ninkii lala hadlayo ilaahay baa yani ru'yaa waxaa lagu yidhi kamaa dayabta ismii fi dunya la udayibana ismaka fi dunya walaakira adduuniya aakharaba magacaada waxaan ka dhigaynaa wax qaali aba ay fasaara bacda dalika min alawliya dadka waaweyn buu ka mid noqday muxuu ku mutaystay magaca ilaahay u ikraamay magaca ilaahay u ikraamay hayuu ku mutaystay arrintaa wa marka diinka intifaaciisu waa meeshaasu ku jiraa moogiye ma aha yani inaad un diinkii iska dhex orodo un ya iyo badnaantaan un keliya ya wax ma tarta wa marxaban walirasuulihi rasuulkiisa ayuu diinku naseexo u yahay sayidina moxamed sala allahu alayhi wasalam see naseexo ugu yahay bimacna aliimaani bihi rasuulka waa la rumaynaya wa tasdiiqihi in la rumeeyo weeye fii jamiici maa jaa bihi wax alla wuxuu nabigu la yimid oo dhan inay ru yihiin baan ictiqaadis ay diinkaa ku sheegay waltizaami daacatihi nabiga daacadiisa aad laazimaysaa fii amrihi wa nahyihi wa ixyaai sunatihi sunadiisa aad noolaynaysaa watakhalluqi biakhlaaqihi nabiga akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisi baad qaadanaysaa wata'adubi biaadaabihi nabiga aadaabtiisii baad ku dhaqmaysaa wa maxabati aali beytihi iyo wa asxaabihi aali beytkiisi iyo asxaabtiisana waad jeclaanaysaa naseexada rasuulka aad u naseexaynaysa waa sidaas markaasuu iimaankaa u kaabil noqonaya waliaimati lmuslimiin muslimiinta madaxdooda ayay diintu naseexa u tahay ay wulaati umuurihim waa saynu naseexa ugu tahay bimacnaa mucaawanatihim cala alxaq xaqi baa loogu kaalmaynaya wa amrihim bihi xaqi baa la amraya wa iclaamihim yani bima qafaluu canhu waxay hilmaamaan waa loo waa la xusuusinaya waducaai waa loo ducaynaya bisilaaxi lahum inay wanaagsanaadaan baa loogu ducaynaya wa adaa-i zakaati ilayhim zakada waa loo dhiibaya waimtihaali amrihim dadka madaxda amarkoodaa la yeelaya fi gayri macsiyat illah haddayna macsiya ilahay aysan ku amrin amarkooda waa in adeecdo adiicu llaha wa adiicu rasuul wa uli lamri baa ilaha yidhi minkum waa la adeeci dadka yani dadka muqadamka ee dadka hogaamiya hogaanka la ehludiinka iyo madaxda waa wanaagsan iyo waa la raacaya waa la adeecaya marxaba waxaa yani xadiidkii ahaa cabdullaahi bn xudaafa saxaabigii la ohan jiray asaamiyu yaa nabigu diray fii sariy ajcalahu amiiran caleyha madax buu nabiga oga dhigay markaasu wuxuu ku amray inay maqlaan oo adeecaan waa kii xadiidka ahaa way ka caraysiiyeen markuu xanaaqay iyo wuxuu yidhi qoryo soo aruriya qoryahay soo guran dab ku shidabay dabkii markii la shiday wuxuu rasuulka idinma dhihin adeeca ninkaan haa gala dabkan markaasay asxaabta ku jirteen inay galaan inay galaan bay damceen markaas barkood qabanaya ayay baa isqabanaya war naar waa midaan kasoo cararnay gaalnimo soomaalia waxaan kasoo cararnay naartumay waxaan ka cararayna ma naartii baan gelayna ayagi baa isreereebayay ilaa uu dabkii iska daba asagana caradiiay ka baabaaday markay nabiga usheegeen calayhi salaatu wasalaam haddaa dabkaa geli lahaydeen buy weligiin kamina baxdee naarta maxaa idaacada makluuqa lagu adeecayo waa ilaahay daacadiisa meha macsiyada maa laa daacata limakluuqin fi macsiyati lkhaaliqi marka wixii xaq ahoy ku faraan waad adeeci laakin macsiyo lagu raaci maayo wax macsiyo ah lagu adeeci maayo wacaamati waliaimati lmuslimiina bay diintu naseexo u tahay iyo wacaamatihim caamadoodii kuwa caamadaa waa naseexay u tahay diinta walmuraadu bihi waxaa way man lam yakun amiiran walaa caaliman ninka amiir madaxna aan ahayn nin caalim aan ahayn baa caamatu naas la yidhaha dadka say u badan yihiin weeye bay diintu naseexo u tahay say naseexo ugu tahay waxaa lagu hanuuninayaa wixii diintooda ay ku wanaagsanaanaysa iyo adduunyadooda umuurtooda ay doonayaan baa loogu kaalmaynaya yani waxyaalaha khaladaadka iyo ceebta ka dhacayaa la asturaya muslimiinta waxaa la rabaa inay ceebahooda asturaan wax alla wixii man nafci u keenayana muslimiinta waa loo soo jidaya wixii dhibaato oo dhanna waa laga difaacaya wa tacliimihi maa jahilu waxayna aqoonin waa la baraya min amri diinihi waa ka waa ka waa la difaacayaa maalkoodii baa la difaacayaa cirdigoodii iyo nasabkoodii in wax laga sheegaa la difaacaya macruufkii baad amraysaa nahy yani munkarkiina waa ka nahyinaysa wixii naftaada aad la jecesho khayr oo dhan baad la jeclaanaysaa wixii naftaada aad la nacayso o dhanna waad la nacaysa waa naseexa marka dadka muslimiinta muminiinta ay kugu leeyihiin wa aya maxaa yele xadiidka waxaa ku sugnay waaya uu imaam asbahani uu warinayo tarkiib iyo tarkiib ku yidhi imaam axmed uu warinayo wuxuu yani ilaahay subxaana watacala leeyahy ina axaba cibaad illahi ila allah ansaxuhum licibaadihi ilahay naseexeeyo wa kuwa addoomaha u naseexeeyo marka naseexadu waa wax wana haddaad wax wacdinayso waxaa rabaa inaad yani naseexa samaysa si tartiiba la doonaysa haddaad yani wa yani khayrka aad sheegayso waa saas wixii ummadda a naseexaa la rabaa inaad wax dhinto lama rabo naseexaa la doonaya naseexo nin baa u yimid baa ninkii ma'muun la dhihi jiray oo madax buu ahaa ma'muun nin baa u yimid markaasuu wacdiyey markaasuu hadalka ku adkeeyey si adag buu oola hadlay marka ma'muun yani nin madaxweynuha laakiin muusan xanaaqina nin dulqaad lah wuxuu ku yidhi muxuiniyaw khayrun minka wacdu man huwa sharun mini warniya waxaa kaa fiican yani wacdigii la wacdiyey nin aniga iga shar badan oo gaal ah aniga iga shar badan wacdigii la wacdiyey baa kaa khayr badan waa ma nin muminaan ba ahay haddaan doono cisyaan iyo dembi ba ha iga dhaco marxaban oo muxuu yahay ilaahay wuxuu u yihi nabi muuse iyo nabi haaruun baa ilaahay wuxuu u yihi bu yihi markuu u diray fircoon aya faqulaa lahu qawlan layina faqulaa lahu waxaad u tiraahdaa u dhahdaan qawlan layina hadal jilicsan fircoon u dha fircoon oo kibirkaada weydeegtay oo rabbinimo saysa waxa lagaa sameeyey yaa ilaahay wuxuu leeyahay faqulaa lahu qawlan layina lacalahu yatadakaru aw yaksha waxaa laga yaabaa haddii si tartiiba loola hadlo inuu bal yani xusuuso cibro cibro qaato ama cabsi ilaahayba ay gashaa laga yaabaan marka waxaa rabaa naseexadaasa la doonay markaa waa codinayso si wanaagsan baa la rabaa inaad isluub wanaagsan yaa la rabaa inaad wax ufilisaa la doonaya waayahay xadiidkaa imaam muslim baa wariye fi kitaab liman buu ku wariyey alxadiiu hamin xadiidkii sideeda can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu nabigu umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay qiraan an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah ay ilaa ay qiraan inaan la dagaalamo lay amray buu nabigu le ay umirtu waxaa lay amray buu leeyahay nabigu an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo ko xataa yashhaduu ilaa ay qiraan an laa ilaha laa macbuuda bixaqin ila allah ilaa ay tawxiidka la yimaadaan inaan la dagaalamaa la o tawxiidkaa markay la yimaadaan yani xataa yu'minuu biana allaha waaxidu laa shariika lah wa ana muxamadan rasuulu muraadka looga jeedana waxaa wey waa inay ku dhawaaqaan wa iimaanka waa inay ku dhawaaqaan aka marxaba wayuqiimu salaata salaada ilaa ay ka ogaan ilaa ay salaada tukadaan ay salaada ogaan wayu'tu zakaata zakada ilaa ay bixiyaan wayuqiimu salaa xataa yuqiimu salaat salaadan mafruudada a wey ilaa ay ogaan oo bishuruudihaa wa arkaanihaa marxaba wayu'tu zakaata zakada ilaa ay bixiyaan faidaa facaluu dalika hadday sameeyaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi lislaam buu nabi le waxisaabuhum cala allah xisaabtoodan ilahay dushiisa ume marka dadka yani waxay mani ku amranahay buu nabigu leey o lay amray ilaa ay iimaanka la yimaadaan oo iimaan saxiixa ay la yimaadaan ilaa ay yani salaada ay tukadaan ilaa ay zakada bixiyaan inaan la dagaalamo intaa waa lagula dagaalamaya markay intaa sameeyaan dee dad muslimiin ay noqonayaan marka dhiigooda iyo maalkooda waa xaaraan wixii markaa dembi oo sameeyeen oo qarsadeenna ilaahay baa ku xisaabinaya o xisaabuhum cala allah marxaba markaas yani markii intaas sameeyaan unbay dadku waxay noqonayaan muslimiin wanaagsan bay noqonayaan muslimiin wanaagsan oo dhaba hayay noqonayaan marxaban marka tawxiidka fadaaisha uu leeyahay iyo salaada fadaaisheedu ay leedahay iyo waxyaalaha kusoo arooray khawaista yani yani waayo khawaastay ku soo arooray way badan tahay wey ma meesha uu ka sheegaya marxaban cabdullahi ibnu cabbaas ba wuxuu leeyahy radia allahu tacaala canhuma yaftax allahu tacaala abwaaba aljanna ilaahay wuxuu furayaa jannada albaabaheeda wayunaadi munaadin baa dhawaaqaya min taxti alcarsh ayatuha aljanna wa kullu maa fiika min annicami liman anti yaa usugnaatay usugnaatay yani jannadii baa la furayaa albaabaheedii markaasaa carshiga hoostiisa ayaa dhawaaq laga maqlayaa jannoy ya wax alla wixii nicmo oo fiigaaga ku sugan yani jannada nicmaada dhexdeeda ku jira soo ma webiyaal qulqulaya iyo sariiraha raaxo badan iyo gabdho xuruciina iyo carruur yaro wildaanligaadoo ka shaqaynaya meesha iyo yani wax un midho midho kala duwan noocyaha ay leeyihiin oo dhan iyo wax nicmo oo aan la tilmaami karin wa adiga iyo wax alla wixii nicmoha kugu sugan yaa ku- yaad usugnaatay fatunaadi ljanatu jannadii way dhawaaqaysaa ay wakulu maa fiiha naxnu liahli laa ilaaha ila allah bele naxnu anagu liahli laa ilaaha ila allah baan usugnaatay walaa nadlumu ma doonayno ila liahli laa ilaaha ila allah walaa yadkulu calayna noo soo geli maayo ilaa ahlu laa ilaaha ila allah wa naxnu anagu muxaramuuna nahay kuwa la xarimay calaa man lam yaqul laa ilaaha ila allah ninkaan bihin waa nalaga xarimay wa wa cindahaa markay jannadu sidaa tiraa dhawaaqaa laga maqlo yay taqulu naaru naartuna waxay dhihi wa kullu maa fiiha min alcadaab naarti iyo waxa la wixii cadaab oo dhexdeeda ku sugan laa yadkulunii ima gelayo ay ilaa man ankara laa ilaaha ila allah walaa adlubu ma doonayo ilaa man kadaba bilaa ilaha ila allah ninkii laa ilaha ila allahu diida mooyaane qof kale ma raba ileeda naarta wa ana anugu xaaraamun baan ka ahay xaaraam calaa man qaala laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu ninkii yidhi aniga maba naar haddaan ahay yani xaaraan baaba ka ahay ma soo gelayo aya walaa amtaliu ma buuxsamayo oo layga buuxin maayo ilaa biman jaxada laa ilaha ila allah ninkii tawxiidka diiday in waya waxa layga buuxinayo walaysa kaydii aniga caradayda iyo wazafiiri aniga yani dab- yani muusa ahaan ilaa calaa man ankara laa ilaha ila allah wax aan caradayda ku hadhow ku baabi'inayo zafiir lahum fiiha zafiirun wa shahiiq baa ilahay lahum fiiha shah- waaye lahum fiiha yani zafiirun wa shahiiq markii ahlu naarka markii naarta lagu guro ayay naarta dhexdooda ka hinraadiyaan sabciina alfa mara kaana fidaahum min annaar naartayba ka furanaysaa yani waa fidahan caadiga axaadiis baa kusoo arooray fidaha yani qofku hadduu toddobaatan kun oo tawxiid uu naftiisa ka akriyo naartaybu furasho uga noqonaysaa citaaqa la yidhaha citaaqa citaaqadana laba qeybo citaaqa kubraa iyo citaaqa suqraa baa la yidhaha marka citaaqa waxa naftaada aada oga xoreynayso citaaqa suqraa iyo citaaqa kubraa citaaqa suqraa waxa weeye tawxiidka inaad ka akriso toddobaatan kun oo goor inaad ka akriso toddobaatan kun oo goor haddaad tawxiidka akriso citaaqa suqraa weeye naftaadi waxaad ka furatay naar baad ka furatay naartay kaaga noqonaysaa xijaab waa lagaaga furanayaa citaaqa kubraana waxa weeye ikhlaaska ood ka akriso boqol kun mi-ata alfin wa boqol kun haddaad ikhlaaska ka akriso suurat likhlaas citaaqa kubraa baa la yidhaha naarta way kaa furanaysaa rukiya waxaa la yidhi can maxamed bini aadam ninka la yidhi annagu qaala ra'aytu bimakata usqufan makaa waxaan ku arkay buu yihi ninkii yani usquf waxaa la yidhaha ra-iisun yani nasaara fi diin ninka diinta nasaarta madaxda ka ah ee sheekha laga dambeeya usquf la yidhaha marka magaalada makaa waxaan ku arkay kacbadiyo nin usquf oo meesha fadhiyaan arkay buu oon aqoon jirin yaduufu bilkacba markaasaa waxaan idhi wuri way diintaadi maxaa kaa soo saaray oo diinta kusoo geli nin oday yani lagaba socdaad baa hayn qaala wuxuu yihi tabadaltu khayran minu diintaydi midka khayr badan baan ku bedeshay bu mid ka khayr badan baan ku bedeshay qaala waxaan waxaan idhi bu wa kayfa dalik arrintaa maxay ku dhacday waaye maxay ku dhacday arrintaas qaala wuxuu yihi rakibtu lbaxra bad baan fuulay bad baan hadda ka hor fuulay buuri bad baan fuulay doon baan fuulay badaga fankasarati safiinatu doontii baa burburtay buuri wadafacanii amwaaju ilaa jaziiratin fiiha ashjaarun kasiira marka hirkii baa ila tegay markay ba- doontii burburtay baa badii lagu daatay hirkii baa suu iisii tuuraya unba waxay u tuureen meel jaziirada anigoo nool meel jaziiradaan ku dhacay oo xeeba oo geedo badan leh geeduhu midho badan oo aada u macaan bay leeyihiin midho macaan oo malabka ka macaan caanaha yacni sida caanahoo kale u cad ayaan yani webi macaana meeshuu maraya faxamidullaha tacaala calaa dalik ilaahay baan ku xamdiyey waqultu waxaan idhi buu yidhi aakulu min hada yani samari waani waashrabu waan cabaya min hada nahri xataa yaqdi allahu tacala biamri meeshan cidlada oo jasiirada lagu soo turay soo ma ilaahay baa mahadle waxaan cunana waa haysta waxaan cabana waa haysta midhahana waan iska cunaya biyahan macaana waan cabaya ilaa ilaahay amarkiisa un xukumo oo ama meesha aan ku dhinto ama ilaahay meel kala geeyo saasaan idin niiri ka goob markii maalinkii uu dhammaaday ee habeenkii la gaaray yaa xoogaa cabsi ay gashay oo dhul cidla oo dee dabayl un wax dhabanayd ma wax kale aan lahayn xagga xaggana biyo unbaa kaa marayo marka cabsi baa ay soo gashay yani cidlaha cidladaas markaasaan geed daladii baan fuulay meeshii baan ku seexday buy habeenka markii bartankiisii la joogo jawfuley markii la joogo ya waxaa igu soo baxday bu daabad weyn oo calaa wajhi lar calaa wajhi lma daabad weyn baa biyaha korkooda saa ugu soo baxday bu markaasa waxay leedahay way tasbiixsanaysaa wataqulu waxay leedahay laa ilaha ila allahu alcaziizu aljabaar muxamadun rasuulu llah annabiy lmukhtaar saasay leedahay laa ilaha ila allah alcaziizu aljabaar muxamadun rasuulu llah annabiy lmukhtaar abu bakr sidiiq saaxibuhu fi lgaar cumar lfaaruq faatixu lamsaar aninka magaalooyinka furay qabsaday cusmaan lqatiil fi daar cusmaanu cusmaan alqatiilu fi daar caliyun sayf ullahi cala alkufaar facalaa mubqidihim lacnatu lcaziizi aljabaar intaas ninkii u caroodo oo noco ilaahay lacnadiisa dushiisa ha ahaato saa un bay leedahay meeshay ka dhawaaqaysa mawgisana annaari waay wabi'sa alqaraar walam tazal kamayna zuulin buri tukarida haadihi lkalimaati xataa dalaca alfajr ay ilaa uu fajarka ka dhashay saasun bay leedahay laa ilaha ilaha kale ma jira ila allah alihi alcaziiz qaalibka aljabaar ay abu bakr ay muxamedun muxamed annabiyu nabigii weye almukhtaaru lada abu bakr saaxiibuhu saaxiibkii weye filgaar ninkii godka saaxiibka kula ahaa cumar cumar cumar alfaaruq faatixu lamsaar ninkii magaalooyinka qabsaday islaamka futuuxaadka badan yani gaalada magaalooyinka ka furnayo faatixu lamsaar wey cusmaan alqatiilu fi daar ninkii la dilay wey ay caliyun calina sayfullahi cala alkufaar waaka nin sayf ilaahay wey dalka laga bixiyo gaalada lagu sallabay wey isagoo yar buu gaalada mubaarasa la bilaabi jiray ninka gaalada ugu weyn oo u xoog badan ugu dagaalyahansan markuu yahay yaa isoo baxayo sidcaliyo yar baa ubixi jirta marka markay ninka iska hor yimaadaan wuxuu leeyahay war ninga waa da yar tahay waad iga yar tahay adeer waan ku naxarisanayna ka joog ha ku dhawan meesha marxab ninkii la ohan jiray markuu mubaarasa usoo dawayay saasuu ku yidhi waan aad baan oga xumaay inaan ku dilo bu anigu inaan inaan ku dila waan jeclahay bui kama xumi sidcal saasuu ku jira markaasuu cadool markay isku soo baxeenna haddee seefaa markay isbaarsa kurkii hore ugooyay isla markiiba marka marxab meeshii ku dhil ay khaybar markii la furanayo marka waa sayfullahi cala alkufaar wey markaasa waxay raacinaysaa oy ku dhawaaqaysaa daabadaasu fa calaa mubqidihim ninkii u cadhoodo lacnatu lcaziizi aljabaar ilaahay lacnadiisa dushiisa ha wa ma'waahu meesha ugu hoyanayna annaar wey wa bi'sa alqaraar meel lagu sugnaado meesha ugu daran taas kalimaadka unbay ku celcelin ilaa fajarku ka dhasho faqaalu waxay tidhi haddana markii fajar ka dhashay laa ilaha ila allahu saadiqu lwacdi walwaciid muxamedun rasuulu llah alhaadi arashiid aaya waaya abu bakr dura'yi sadiid cumar bn khadaab aa yahay suwar min xadiid cusmaan alfadiil shahiid caliy bn abi aalib dulba'si shadiid facalaa mubqidihim lacnat rabi lmajiid uma aqbalat ilaya way soo qaabishay uma aqbalat ila lbari faidaa ra'suha ra'su nacaama madaxeeda waxaa moodaa gorayo wa wajhana wajhu insaani wejigana bini aadam bay waagtaa wa qawaa'imuha qawaa'imu baciirin lugaheeda markaad dudana neef geelaad umalinaysaa yani wadanabuhaana danab samakatin saynteedana waxaad weli yani malayga sayntiisao kale leedahay fakashiitu calaa nafsi alhalaka waa midii ku dili lahayd baan igu yidhi tan waxa sidaan u eg waxaad weliga aragtay maaha waa in ku dili lahaa wey saarintu markaasaan cararay bu meeshii xeertayd baan ku dhex cararay bu jaziiradii baan ku dhex orday bu fanaqad fanadaqad way hadashay bilisaanin fasiix faqaala waxay tihi yaa haada qif war istaag wailaa tahlig waa dhiman istaag bay tir haddii kale suma markaad dhiman lahayd bay marxaban haddi meel lagu baxsanaya miyaa jirta fooqabtu waa iska istaagin waa isdiiga markaas ilaahay si ku yeeli lahaata unbaa yaqaaneen waa iska istaagin faqaala waxay tihi maa jiibuka diintaadu maxay tahay faqultu waxaan idhi bui diinu nasraani anuu nasraani baan waaba diinta markaa ugu haystay inay xaq tahay moogta faqaalad waxay tidhi waylaka hoogaade irjic noqo ilaa ilaa diini lxaniifi xaniifa ilaa diini lxaniifa war diinta xaniifadeeda xaggeeda u noqo faqad xalalta waxaad soo degtay bifinaa'i qawmin qoom gurigoodii baa yani daartoodii baad soo degtay oo min muslimi ljinni jinniga muslimiintiisa ka mida laa yanjuu minhum ka badbaadi maayo ilaa man kaana musliman nin muslim o nin kale meeshan ku dhimanaya jaziiradaan dhan waxaa degden waxaa degan dan muslimiin oo jinni aw jinnaha degan marka yani qof aan muslim ahaynna ma badbaadinaya weydilaya war islaamnimada gal faqultu waxaan ii wakayfa alislam islaamnimada ma baqaanay iishe naf baaba hal haddaad islaamnimada haddaad geli weyda meesha waad ku dhimanaysa uma marka seen u islaama qaala waxay tihi tashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah faqulta waani faqaala waxay tihi waaya atim waaya atim islaamaka islaamkaada waxaad ku tisaam yeeshaa bitaraxuli calaa abi bakrin iyo wa cumar iyo wa cusmaan iyo wa caliyin radi allahu tacala canhu yani si abubakr yani taradi iyo taraxum u dalabo ilaahay u naxariisto ilaahay ha ka raali noqdo dheh sid cumar sidaa dheh sid cusmaan dheh sid cali dawe hay faqultu waan idhi bu madaxa sidi baan idhi waa yahay qaalad waxay tidhi aya marxaba marka sidii baan idhi ho markaasaan sidii baan yani ku yani ku dhawaaqay bas waxay tihi halkaaga iska joog halkaaga iska joog waaya waxaan idhi bu yidhi diintaada ninka xaggee inkaga tifa halkaanaa ku jirtaan waxay tihi waxaa yani rasuulka xaggiisa nooga yimid dad baa nooga yimid markaasa waxay noo sheegeen idaa kaana yawma alqiyaamati ta'ti aljanatu fatunaadi bilisaanin jannada ayaa dhawaaqayso lisaan oo fasiix ah aye ilaahay qad wacadatnii an tushayida arkaani ilaahayo waxaad ii ballan qaaday inaad arkaan yani tiirarkayga adkaynayd ay markaasa ilahay wuxuu leeyahy tiirarkaaga waan adkeey waxaan ku adkeeyey yani biabi bakr iyo wa cumar iyo wacusmaan iyo wacaliyo wazayantuka waxaan kugu qurxinaya bilxasani walxusein aan kugu qurxinaya yaa ilaahay leeyahay markaas waxay tiri bu yidhi jaabadii waxay tiri bu yidhi halkaaga iska fadh ma maxaad doonaysaa inaad meeshaada iska joogto mise inaad ehelkaaga unoqoto arka markaasa waxaan maya inaan ehelkayga u laabtaan doonaya wax yar iska joog bay tiri meeshaan badda waxaa soo mari doono marka baa soo mari doono doontaasaad raacaysaa wax yar markaan fadhiyaybo waxaa soo martay doon socotaa soo martay doontii baa marka yaan ku dhacayb yaan ku dhacayb xeertiin baa loo soo dhaweeyey markaasaan doontii fuulay khalaas doontii markaan fuulayba qola nasaar ahaa saaran soddon nin oo nasaara so wixii anigu aan marka hore aaminsanaa ahaa baa saaran bu markaasaan markaasay doon doona maxaa ku keenay meeshaan qisadeedii baan ooga warramay aad bay ola yaabeen kulligoodna waa islaameen bur meesha bay ku islaameen ya marka diinu islaam waa diin fadli badan wa diin fadli badan waa yahay weeyan marxaban ilaahay uuna waafajiye yani kuwii ku dhaqmo oo si fiican boqol kiiba boqol u daboola allah naga dhiga wa diin ka qaalisan adduunyada ma imaanaysa wa diinta islaamka wa marka xadiidkaanu waa xadiid yani aad u weyn oo nafcigiisuna aad u badan yahay wa aad uu u badan yahay ina hada alxadiid xadiidu cadiimu mustamilun calaa muhimati qawaacid diin diinta qawaaciddeeda iyo usuusheedii buu kulminayaa rawahu lbukhaari baa xadiidka wariyey muslim fi kitaab aliman buu ku wariyey ay allahu subxaanahu wataala xadiidu taasi xadiidkii sagaalaad an abi can abi cabdiraxmaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ibnu sakrin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul ma nahaytukum canhu faاjtanibuuh wma amartkm bih faatuu minhu ma stadactum fainama ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calى anbiyaa'ihim can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ibnu skr radia allahu tacaala canh magaciisa ayaa la odhan jiray cabdiraxmaan binu skr waay sida raajixa sidaa wey yani aqwaal dhowr ay ku sheegaan magaciise laakiin waxaa yani raajix oo mashhuura in yani cabdiraxmaan binu sakhr la yidhahdo abu hurayre ayaa loogu kunyeeyey liannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maalin wuxuu ku arkay asagoo xumbaarsan bahashan bisada la yidhaahdo waa hirada waay markaasuu nabigu su-aalo wuxuu yidhi yacni maxay tahay waxaanaad xumbaarsan tahay markaasuu yihi waa hira rasuulka ilaahay markaasuu wuxuu yidhi bu yihi yaa abaa hurayra hurayrada aabbaheedo wamaa dakarahu lmusanifu waxa uu sheegay oo min anna ismuhu min anna ismahu magiciisu cabdiraxmaan inuu yahay wasmu abiihi sakhr huwa saxiixu min aqwaalin kasiira aqwaal badanoo ku soo aroortay kaasaa ugu saxiixsan waaye in asaga cabdiraxmaan la yidhahdo aabihiina sakhr la yidhah cabdiraxmaan binu sakhr qadima almadiinata madiine ayuu soo galay saxaabigaa sanata sabcin sanadii toddobaad weeye wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bikhaybar nabigu asagoo khaybar markaa ku maqan oo duulaankeedii khaybar markii la furanayey waa sanadii toddobaad ayuu yimid oo soo islaamay fa saara ilayhi nabiga ayuu xaggiisa u socday wa aslama calaa yaday wa laazamahu nabiga ayuu laazimay mulaasamatan taama yacni laasimid oo taama weye raqbatan fi lcilmi isagoo cilmiga aada u jecel waay falidaa sidaa darteed buu kaana ahaaday akthara saxaabati saxaabada midka ugu badan riwaayatan xagga werinta weeye biijmaaci alculamaa oo nin sanadii toddobaad uu soo islaamay nabiguna calayhi salaatu wasalaam yacni sanadii tobnaad markay dhammaatayba waa dhintay sanadii koob iyo tobnaad bilowgeedi saddex sano unbuu nabiga la joogay markaasuu haddana wuxuu noqday asxaabta ninka ugu xadiis badan waa yahay wuxuu ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam hamsata aalaafin iyo wa halaaa mi-ati xadiid iyo arbacatun wa sabcuuna xadiidan wa shan kun saddex boqol toddobaatan iyo afar xadiis buu wariyey wa kaana wuxuu a yaquulu mid yidhaahdo inamaa xadastu binisbi alaxaadiidi alatii acrifuha waxa aan idiin sheegayo waa axaadiisa aan aan aqaanay markii la kala baro nis un wa kuwa kale maba idin sheegayuu leey ay waxaa laga wariyey abu hurayre uu sheegay inuu yidhi kuntu waxaan ahaaday uksiru min mujaalasati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga lafadhiyacni la fadhiisigiisaan aada u badin jiray buui marna maana faaruqi jirin nabiga wa annahu nabigu xadaa yowman xadahanaa yowman maalin buu noo sheekeeyey faqaala wuxuu yidhi man yabsud thawbahu aayahay xataa afruqa min xadiisii man yabsud thawbahu maradiisa yaa fidsanayo xataa afruqa min xadiisii ilaa aan sheekadayda aan sheekadayda aan dhammeeyo iyo yacnii qisadan aan hayo uma yaqbidahu laabanayo markaa maradiisaa isagu laabanayo fainahu laysa yani fainahu asagu laysa yunsii shay-an samicahu min ay minii abada ninkii sidaa yeelo ee maradiisa fidsado markaan yacni dhammeeyo yacni qisada iyo xadiidka aan dhammeeyona maradii sidaa isugu laabto weligii wuxuu iga maqlay ma hilmaamayo fabasadtu thawbi anaa maradaydii fidsaday buu yidhi ow qaala wuxuu yidhi ridaayi go-aygii baan fidsaday uma xadahanaa nabigu wuu noo sheekeeyey markuu yacni sheekadii dhammeeyey faqabiltuhu ilaya saasaan usoo laabtay fawallaahi maa nasiitu shay-an samictuhu minhu waxaan nabiga ka maqlay weligay ma hilmaamin bu marxaban weligay maana hilmaamin saasuu leeyahay w imaamu muslim baa xadiidkaa warinayo imaam axmedna waa wariyey wa kaana wuxuu ahaa radia allahu tacaala canhu yacni cariif buu ahaa cariifu ahli yacni sufa nimankii ahlu sufaha la yidhahdo waa nimankii fuqarada ahaayee masaajidka nabiga uun joogi jiray toddobaatanka ahaa yuu madax u ahaa ra-iiskooduub ahaa wey aya nimankaasuu yacni ra-iis u ahaa wey marxaban habeenkii masaajidkaasay iska seexanayaan maalinkiina yacni meelahoodaasay yacni waa qoryo iyo hadday wax doonanayaan iyo waxaas haddii jihaad loo baahdana diyaar bay u yihiin qur-aanka ayay baranayaan wey habeen iyo maalinba qur-aankaa bay akrinaya ay walam yakun calaa qaalibihim ilaa saatiru lcawra nimankaa toddobaatanka helu sufa la odhan jiray masaajidka joogi jiray midka ugu dhar badan yacni waxa weeye waa ninka wuxuu cawradiisa ku asturta haysta wax kalaba ma haystaan salaada markii la galo way daadan jireen baa layidhi gaajada darteeday la daadanayaan markaasi waxay u malaynayaan dadka reemiyiga ah wax majaaniin aho waalan waxaan istuurtuuraya maxay yihiin bay leeyihin ay markii salaada la galo wa kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam yujaalisuhu nabigaa la fadhiisan jiray wayaanisu bihim nabigu waa yacni wuu heshan jiray ayagaasuu jeclaayo weheshan jiray wayadcuuhum yani wayadcuuhum bileyli habeenkiina waa u ducayn jiray ay marxaban ama habeenkiina yani nebigu waa u yeeri jiray fa yufariquhum calaa asxaabihi asxaabta ayuu ku kala dari jiray oo war ninkii hal nin ah wuxuu ku casheeyo hayo nin wad ninkii laba wadi karo laba wad ninkii saddex wadi karo asxaabta ayuu u qeybin jiray marqayb qayb ka mid ana nimankaa fuqaradaa ka midana nabiga ayayba la cashayn jireen wa kaana wuxuu ahaa nabigu idaa jaa-athu hadiya hadiye hadday u imaato asaaba minha wa bacasa ilayhi minha haddii hadiye loo keeno waxbuu nabigu ka qaadan jiray inta kalena iyagu u diri jiray waidaa jaaatu sadaqa sadaqa hadday u dimaatana bacaa bihaa ilayhim ayaga unbuu diri jiray walam yasum minha waxba kanabigu sadaqada ma cuni jirin zakada iyo waxaas ma cuni jiray laakiin hadiyada inuu wax ka taabto waa laga yaaba mujaahid waxaa laga wariyey inuu yidhi abu hurayre yacni waxaan ahaa buu yidhi nin yani beerka dhulka ku dhejiyay innii kuntu laa actamidu bikamidii cala alardi min aljuuc gaajo darteed baan yacni boga dhulka saarayaa buu caloosha markay baahato way isqabsanaysaa marka way xanuunaysaa marka beerkaan dhulka saarayaa buu leeyay koroma istaagi karo gaajo darteed aya waxaan ahaa buu yidhi dhagax baan caloosha ku xidhayaa wey wa innii kuntu la ashuddu alxajara calaa badnii min aljuuc gaajo darteed yaan caloosha dhagax kula xidhanayaa buu maalin maalmaha ka mid a ayaan waxaan fadhiistay buu yidhi dariiqii dadku kusoo baxay markay salaada ka soo baxaan masaajidka laga soo dareero waddadii lagu baxayay ayaan u fadhiistay buu markaasaan qofkii soo mara aayad qur-aan ahaan weydiinaya ay mana weydiinayo aayaddaas uma weydiinayo ilaa inuu igarto oo xaaladayda intuu fiiriyo u igarto o iwado umaan doonayaa buuri anaa oga macrifo badan buu leeya aayadda aan su-aalayo ale shaqo kaleba mu hayo mogta habeeniyo maalinba qur-aankii buu akrinaya masaajidkun buu joogaaba hayahay de abubakar baa i soo maray buu yihi aayaddii baan su-aalay aayaddii buu ii sheegay buu ma uusan garanin buu yidhi wixi aan doonayay see cumar baa i soo maray oo aayaddii baan su aayad baan weydiiyey aayaddii unbuu ii sheegay buu yidhi haya aniga ayaa labadooda ka xifdi badnaa buu leeyay aayadda anaa kaga aqoon badnaa marka aan weydiinay markaasaa nabigu isoo maray calayhi salaatu wasalaam markaasuu igartay buu yidhi markuu igu soo baxay buu nabigu muusoodoo qoslo wuxuu yidhi yaa abaahir hay labayka yaa rasuulallah baan idhi buu yidhi ilxiq binaa nakeen baan idhi nakeen aniga isoo haleel buu yidhi guriga nabigu wuxuu ka og yahay male wuu iska aaday gurigii markii la tegey wax yaroo caana a weel ku jira ayuu nabigu u tegey markaasuu yidhi ehelkiisii buu la hadlayoo caanahan xagee la xaggeen kaga yimid marka qolo deriska ah oo ree ansaareed aa nabiga u keenkeeni jiray irmaan lahaaye qoladii deriska agaheed oo ree ansaareed baa keenay wa markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu abu hurayrow orodoo nimankai ahlu sufaha u tago usoo yeer orod usoo yeer caanahan wax a cabeeni marka wuu iska tegay abu hurayre oo nimankiibuu aaday aad buuna u gaajaysan yahay marka naftaydii baan la sheekaysto waxaa nidhi buu yidhi caanahan yarka ahee weelka ku jira ahlu sufo toddobaatan nina muxuu ka gaaraya anigaa kollay gurigii imaadaye ani unbuu igu roonaan lahaa inaan la isiiyo on iska cabo buu yidhi hay saasuu asagii baa isla sii hadlahay amarka ilaahay iyo amarka rasuulkana dee wax la khilaafi kara maa waxaaba ka sii daran buu yidhi asaga naftiisa la hadlayo hadhow markaan usoo yeedho guriga ay fadhiistaan wuxuu dhihi doonaa u dhiidhiib buu nabigu dhihi doonaa buui marka waxba isoo gaari maayaad marxaban marka hade haddii adigu waxaad qaybiso ama waad qadi un ama xoogaa fiican ay kuusoo haraanna waa laga yaabaa laakiin wuxuu marka horeba hadday yaraayeen haddaadun adigu qaybinayso inay waxba kuusoo harin baa laga yaaba marka helusufaan u tegayoo rasuulkaa idin yeedhayaan yidhi bo markaasaa lasoo yaacay bu nimankii helusufaha ee toddobaatankaa baa guriga yimidoo markaasay saf dheer galeen oo saasay u safteen buu yidhi waxaan ka yaabayo yaa abaa hurayra buu yidhi buu yidhi markaasa qul labayka yaa rasuulallah qaad buu yidhi caanahan u dhidhiib oo dhidhiib markaasaan u dhiibay buu yidhi ninkaanaan u dhiibaya si u cabay u cabay markuu ka dhargo iyo weelkii ii dhiibaya markaasaan kan kale u dhiibaya waa sii u socotay u socotay ee loo soo wareegaya safkii ayuu nabiga ku yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu intou isoo fiiriyey ayuu qosloo muusooday buu markaasuu yihi baqiya waaya waaya ana wa anta adigiy aniga iyo adigaa haray soo maaha markaasaa nacam yaa rasuul allah ijlis fariisuu yidhi buu yidhi fashrab cab markaasaan dhiilkii qabsaday buu saan u cabayey u cabayey u cabayey ayaa nabigu u dhiibay markaasuu yidhi buu yidhi cab wuu igu celiyey markaasaan cabay buu yidhi saddex goor markuu nabigu u celiyey yaan idhi bu rasuulka ilaahay oo meelaan maryo ma arkay markaasaa nabigu weelka u dhiibay asagoo caanihii weli ay ku jiraan buu yidhi markaasuu ilaahay ku mahadiyo intii fadladaheed ayuu nabigu cabay calayhi salaatu wasalaam waa mucjiza min mucjizaatihi sala allahu calayhi wasalam abu hurayre wuxuu yacni odhan jiray waayo wuxuu yidhi waayan usibtu halaatha yacni halaathu masaa'iba fi lislaam saddex masiibo ayaa igu dhacday buuri islaamka dhexdiisa masiibadii ugu weyneydii hore waxay ahayd mowtu nebiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga dhimashadiisa tii labaadna waxay ahayd buuri qatlu cuhmaan sid cuhmaan dilkiisii masiibo labaadoo diini ahoo igu dhacday bay ahayd buu yidhi kan saddexaadna waxa weeye buuri walmiswad miswadku weeye buuri miswad ay miswadku waa weelkii sahayda asaga ee ugu jirtay oo asagaa sheegi doonee weel yacni khusuusiyo lahaayo oo ay raashin uu ugu jiray wey qaaluu waxay yidhaahdeen lahu waxay yidhaahdeen wamal miswad miswadkuna muxuu ahaa labada kale garanaya miswadkan masiibada kugu noqdayna muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi abu hurayra kunaa waxaanu ahayd maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam fii safarin safar baan nabiga la soconnay buui faqaala wuxuu yidhi buu yihi hal macaka shay-un wax ma wadataa faqultu waxaan ii buu yidhi tamrun fii miswadin timir oo yacni yacni weel yar iigu jiro ayaan wataa buuri waa yacni waxa raashinka lagu rito jawaanka miswadka la yidhahdaa yani wax lagu rito waa bahal yaroo qolqol oo timir iigu jirta ayaan wataa baan idhi buuri qaala wuxuu yidhi nabigu ji bihi orod la imi keema la kaal aayahay aayahay fa akrajtu waan soo bixiyey minhu xaggiisa tamran waan soo bixiyey oo timirti baan yani nabigu soo bixiyo riwaayad qaar waxaa ku sugnayd labaatan xaboo timiraha ku jirto fasama allaha ilaahay buu magacaabay wadacaa wuuna wuuna duceeyey nabigu bismi illaahi intuu yidhi ayuu weelkii ku duceeyey nabigu wajacala wuxuu gudagelay yadacu kulla tamratin timir xaba timiruu qaadaya markaasuu haddana dhigayaa wayusami xataa ataa ilaa aakhirihina labaatanka xabo iyo kolba mid qaadaya bismi illaah uu gelinaya bismi illaah markaasuu weelkii ugu ridaya uma qaala wuxuu yidhi nabigu udcu ljeysha ciidanka u yeer ciidankii safarkahay oo dhan u yeer ciidankii dhammaabaan u yeeray buuri markaasuu leeyahay casharatan casharatan toban toban usoo siidaa toban toban baan usoo daayey ciidankii xataa akala aljeyshu kullu ciidankii oo dhan baa labaatanka xabo timirtaa ka dargay wa baqiya fi lmiswadi markaasaa weliba weelkii timir baa ku jirta weliba timir baa ku hartay fa qaala wuxuu yidhi buu nabigu idaa aradta markaad doonto an ta'khuda minhu shay-an inaad wax kala baxdo fakud qaado walaa takubuhu weelka ha dabarogi waxa ku jiroo dhan ha soo gedinine intaadun gacanta gelisa intaa rabta kala soo baxun adug laakiin weelkaas inaad yacni dhabaandhowdo wax yar baa ku jira meeshanaan ku rogayaa weligaa hadhin gacanta un gasho adug marxaban wa baqiya fi lmisw haye marxaban fa akaltu waan cunay buu yidhi minhu miswadkii xayaata rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam intuu nabigu noolaa waan cunayey buu wa abi bakrin khilaafadiisa abubakar oo dhan baan cunayey wa cumar baan cunayey buu yidhi si abubakar laba sano khilaafada hayey sooma iyo wax yar sid cumar khilaafadiisa oo dhan baan cunaya toban sanay ahayd ko wa cuhmaana baan cunayey buu yidhi falamaa qutila markii sid cuhmaan la dilay intuhiba waa la boobay beytii gurigaygaa la balaqaysay waintuhiba lmiswad meeshaasaa miswadkii lagula tegey weelkii aan intaa raashinka ka cunaya timirtii weligeed kama dhammaan intaasay ku jirtaa maalinkii sayd cuhmaan la dilay dee masiibay ahayde barakadii oo dhan baaba la qaadaye maalinkaasaa weelkii lala tegey khalaas alaa ukhbirukum ma idiin sheega akaltu minhu waan ka cunay akthara min mi'atay wis wisqin buy laba boqol oo ritirar wax ka badan baan ka cunay burwaalkaas maxaa yeelay dhowr iyo toban sano labaatan sano ku dhowaad weeye dhowr labaatan sano waxay dhiman wey wax timirtii la cunaya maxaad umalaynaysaa laba boqol oo ritirar waa ka badan tahay bu waxaan ka cunay baas mucjiza min mucjizaatihi sala allahu calayhi wasalam fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah wa min fadaa'ilihi radia allahu tacaala canhu abu hurayre fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah annahu kaana yastakfiru allaha wayatuubu ilayhi kula yawmin itnay cashara alfi mara yoomkii la arkaba labiyo toban kun oo goor buu istikfaarsan jiray astakfir llaha waatuubu iley astakfir llaha waatuubu iley labiyo toban kun buu akrin jiray istikfaarta keliya aan lagu darin yani wardigiisa kale lagu darin wa marxaban nimankaas badeecadooda iyo shaqadeedu waxay ahaayeen camalka aakharo wax kale maahayn waxba kale kamayna fikri jir wa qiila waxaa la yidhi kaana lahu khaydun xarig baa u sugnaaday xarig buu lahaa dhuuban fiihi yacni ay ku sugan tahayoo aa yahay alfaa ciqdatin waay laba kun oo guntimood buu lahaa xarig buu lahaa dee tusbax iyo waxaas ma jiri jirine marka xarig dheer buu soo qaatay markaasuu laba laba laba kun oo guntin buu leeyay dhirir badana xarig aaye ko falaa yanaamu ma seexanayo xataa yusabixa bihi ilaa uu dhammeeyo xarigkaasuu wareejinaya ilaa uu ku tasbiixsado waaye ma seexanayo waay laba kun oo goor ilaa uu subxaana allah yidhahdo ma seexanayo tasbiixda iyo uu ku wareejiyo way waxukiya waxaa la wariyey annahu kaana huwa iyo wa imra'atuhu iyo wa khaadimuhu asaga iyo xaaskiisii iyo nin khaadimkiisii ahaa ay guriga ku wada noolaa yatacaqabuuna leyla aslaasan waay saddexdoodaasa habeenka isbabedeli jiray aayay aaya yusallii haada uma yuuqidu haada fa yusallii uma yuuqidu haada fa yusalli habeenku dee waa saddex meeloodoo min afara labiiyo toban saac soo maha afarta saaca usoo horraysa qof baa dhaacaysanayo oo soo jeedaya marka afarta saac dhamaatay midka kale u toosinaya asagu waa seexanaya sideed saac markii la marayana kii saddexaad baa la toosinaya wuu dhaacaysanaya saasay isu bebedelayaan wy ya ilaahay daacadiisa isu kaalmaysanaya wa kaana lahu jaariyatun gabar buu lahaa addoon ah zinjiya oo afrikaana w zinjigu yani waa dadka timaha adag oo gabar yaroo yani yani khaadim wahayda shaqaalo wahaydo zinji u lahaa marka maalin unbay ka xanaajisayoo fa rafaca calayha sawda yowman ul buu qaadayoo damcay inuu ku dhufto fa qaala wuxuu yidhi lowla alqisaas haddaan aakhare la isqisaasaynin la awjactuki bihi waan ku xanuujin lahaa walaakin sa abiicuka waan kaa gadayaa liman axad baan kaa gadayaa yuufiinii ii oofinaya samanaka samantaada ii oofinaya idhabii fa anti xoratu liwaji illaahi caza wajal orod xor baa tahay axadka uu sheegayo oo yacni samanta u oofinaya waa ajirka u kamilaya waa ilaahay subxaana wa tacaala orod iska tag saasay odhan jirta marka qofka ilaahay soogma odhanin wallaahu yuxibu lmuxsiniin ya wallahu yuxibu lmuxsiniin marka cafiga waxay kusii dari jireen ixsaan weliba oo qofka xumaanta sameeyo oo khalad ku sameeyo cafinta ay cafiyaan keliya kumayn dayn jirin ixsaan bay ugu dari jireen wayba xoran jireen addoomaha markay khalad galaan markay khalad galaan intay khaladkii ka cafiyaan bay haddana cafiga ugu dari jireen marxaba walkaadibiina alkayd waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin marka aayadday ku camalfalayaan walkaadimiina alkayda caradii la gerayo markuu kaa xanaajiyo qofkaanu haddaad caradaadi qaris walcaafiina can innaas iskana cafiso tihi addunya akhare waxaan haysta ma jiro weli darajaasii dhiman wallahu yuxibu lmuxsiniin qofkaa kugu sameeyey xumaanta maxaad ixsaan ugu samayn kartaa ma cafinta keliya maya inaad wax kale ugu bedesho waay cafintii wax kale waa inaad kusii darto markaase waxay dhihi jireen xor baa tahay liwaji illaahi waa kaa ixsaankii waa kaas ay saasay qur-aanka ugu camalfali jireen wa jaa-u rajulu nin baa u yimid fa qaala lahu wuxuu u yidhi udcu liibnii wiilkayga u ducee faqad waqaca fi fii yani waayahay fii nafsii alkhawfu calayhi min alhalaag wiilkaygii baa maqan meel cabsi uu ku maqan yahay inuu wiilka halaagsamaan ka yaabaya abu hurayra adaa mustajaabu dacwahe saaxiibu rasuulilaahi wiilka iigu duce inuu ilaahay balaayada yani waxa aan ka baqayo cabsida ilaahay iga nabadgeliy faqaala abu hurayra wuxuu yidhi lahu ninkii wuxuu yidhi alaa adulluka ma kuu sheegaa ma ku tusiyaa calaa maa shay huwa asaguba anfacu laka min ducaa'ii war ducadayda wax kaaga faa'iida badan kuu sheegaa wa asracu ijaabatan xagga aqbalkana ka degdeg badan oo laysku hubo qaala wuxuu yidhi balaa ii sheeg qaala wuxuu yidhi tasadaq bisadaqatin sadaqa la bax tanwi bihaa aada u niyoonaysa najaata waladika wiilkaaga inuu ilaahay ku badbaadiyo yani uu ilaahay ku koriyo wa salaamata maa macahu wuxuu watoo dhanna ilaahay u nabadgeliyo la bax sadaqo saana u niyo fa acdaa saa'ilan nin saa'iloo wareegayo wuxuu siiyey dirhaman wa qaala wuxuu yidhi allaahuma haada fidaau ibni zayd wamaa macahu ilaahay ow sadaqadan waxaan u bixiyey wiilkaygii zayd ahaa iyo waxa wuxuu watoo dhan inaad ilaah balaayada kaga furatay iyo dhibaatada fido ilaahow ooga dhig falamaa qadima markuu soo galay wiilkii sa'alahu abuuhu aabbihii baa weydiiyey can xaalihi bal ka warano yacni meesha dee waan idiin cabsanaye dhulku cabsi buu ahaaye waan kuu cabsanaye bal ka waran xaaladaada ka waran fa qaala wuxuu yidhi yaa abi aabbow qad ra'aynaa waxaan aragnay buu ihi cajaban yaab yowma kada wa kada waa maalinkuu sadaqada bixiyo wadaalika ana anagu ashrafnaa cala alhalaaki halaag baan u dhowaanay walqaraq doonti baaba nala yani nala dhumangaantayoo markaasaan halaag ku siganay inaan qarqoonno fa samicnaa sawtan baan min alhawaa'i ka maqalnay kor baan dhawaaq ka maqalnay alaa ina fidaa ina fidaaa zaydin maqbuulun wa zaydun yacni muqaasun ninka zayd la yidhaahdo waa wiilkaan yacni doonta wax ka saarane yacni wixii laga bixiyey oo yani fidihiisa waa maqbuul waa la aqbalay zaydna waa loo gargaaraya wa jaa-anaa rijaalun rag baa noo yimid calayhim siyaabun biidun dhar cadcad qabo faqadimuu asafiinata bay yani way safiinadii bay wadeen ilaa jaziiratin kaanat bilqurbi noo dhoweyn aaya fa salimat isafiinatu baa nabad gashay iyo wa kullu man fiiha waxalle wixii ku jiray o dhan uma sirnaa bacda dalika waanu soconnay marka waa sidaa sadaqadu tadfacu lbalaa soo maa abu hurayre markuu yidhi wiilka iigu ducee wuxuu yidhi war wax la baxo u niyo sadaqadaas marka sadaqadu tadfacu lbalaa balaayaday dafcisaa wa sayid cumar ayaa wuxuu ka dhigay madax buu ka dhigay meel buu u dhiibo baxrayn meesha la yidhahduu amiir ooga dhigay markaasuu haddana ka qaaday sid cumar markuu ka qaaday ayuu haddana sid cumar wuxuu damcay inuu madaxnimada ku celiyo fa abaa waa diiday mar dambe lagama yaabuu yidhi inaan madax noqon haya marxaban ay madiine ayuu iska yimid madiinuu askunay markaa markaa madiine ayuu ku dhintay waay isagoo yacni sideed iyo toddobaatan sana isagoo jira waay baqiic buu ku duugan yahay meesha baqiic la yidhaahdo ayuu ku duugan yahay abu hurayre radia allahu canhu arda qaala wuxuu yidhi abu hurayre samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu leeya maa nahaytukum canhu wixii aan idinka reebo oon idinka celiyo fajtanibuuhu ka fogaada waxaan idinka reeba ka fogaada nahyigu laba qaybood muu noqdaa nahyu taxriim iyo nahyu karaahu labadaa umuu noqonaya haddaama shayga idinka nahyoona waxa ahaa samaynina mid in loo dhowaadaba waaba xaaraan waa nahyu taxriim maxaa ka mid a ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam laa tucadibuu bicadaab illaahi war cadaabka ilaahay waxaa ku cadaabina waa naarta wey yacni waxaa gubina makhluuqa ilaahay haddaad wax inaad ciqaabto aad doonaysa dab ha ku ridin ha ciqaabin ha gubin waa la nahiyey in dab wax lagu gubay way abu daawuud baa xadiidkaa warinaya tirmidi iyo xaakim baa wariyey marka nahyigaa waa nahyu taxriim wey waaba xaaraam inaad wax gubto way ama waa karaaho oo waa nahyu karaaho oo laa ta'kulu lbasala buu nabigu basasha ha cunina annayi oo caydhiinka basasha caydhiinka way ur badan tahay demogta suurteedaa zaa'ida ha cunina buu nabigu leeyahy marka nahyigaa waa karaaho waay waxaa ka mida laa ta'kuluu bishimaali bidixda ha ku cunina aadaabu dacaamka ka mid maaha inaad bidixda wax ku cunto marka waa karaaha yani nahyu karaaho weeye marka waa nahyu tanziih baa la yidhaha taxriim maaha maca daalika inaad ka fogaataan raba wax alla wixii aan idinka reebo ka fogaada idin idhaaha ka fogaada fajtanibuuhu bu nabigu fajtanibuuhu ka fogaada ee ijcaluuhu yeela yacni waaye fii jaanibin meel fog yeela watabaacadu canhu ka fogaada ha u dhowaanina waay wamaa amartukum bihi wax alla wixii aan idin amrana ay dalabtuhu minkum aan idinka dalban ha la imaada ay fa'tuu minhu mastadactum intaad kari kartaan la imaada waa intaad awoodaan waay ay wamaa amartukum bihi wixii aan idin amro haddii uu markaa dalabkaas dalabu wujuub yahay dalabu wujuub hadduu yahay marxaban marxaban waa waajib dee aye waa waajib wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam war lix arrimood lix arrimood isku kallifa oo ii ballan qaaday inaad samaynaysaan anigana waxaan idin ballan qaadayaa jannaan idin ballan qaadaya maxay tahay baa liyihi rasuulka ilaahay ow lixdaa arrimood asalaatu waazakaatu waalamaanatu waalfarju iyo waalbadnu iyo wallisaanu wey lixdaa arrimood ii ballanqaada inaad ilaalinaysaan jannaan idiin ballanqaadaya salaada ii ballanqaada inaad ilaalinaysaan zakada inaad tukanaysaan yani zakada inaad bixinaysaan salaada inaad tukanaysaan ii ballanqaada ammaanada wax alla wixii laydinku ammaanaysay inaad oofinaysaan way farjiga inaad xifdinaysaan oo macaasida ka xifdinaysaan caloosha inaad xifdinaysaan oo wax xaaraama ina ku cunaynin carabkiina inaad xifdinaysaan oo wax xaaraana iyo beenta iyo xumaantao dhan aad ka ilaalinaysaan lixdaa ii ballanqaada